runtii caawa waxay ahayd doodii ugu horeysay ee labada madaxweyne ku-xigeen murashaxiinta u ah xisbiga jamhuuriga iyo iyo dimuqraadiga dhex mara waana dooda keliya ee madaxweyne ku-xigeen labada madaxweyne ku-xigeen dhex maraysa runtii waxa wax badan oo aan hore usii saadaalinay baa jiray oo aan aan aan aan aan dareemayna inay ka hadli doonaan oo ay ugu horeyso arrimaha dhaqaalaha ay ugu horeyso arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ah ay ugu ay ku xigaan oo dagaaladan in adduunka ka socda sida ama kuwa ruushka ha noqda ama kuwa bariga dhexe ka socda marka waxaad moodaa in fikrado aada u fara badan oo ama ha noqoto arrimaha dibadda ama ha noqoto gudaha oo laysku khilaafsan yahay in aada iyo aada laisugu jiidjiidayay oo in murashax waliba uu isku dayayay inuu soo bandhiga ahdaafta xisbigiisa laakiin waxaa caddayd in in caawa in badan oo saadaalinayay oo u arkayay in madaxweynaha ku-xigeenka in laga soo doorto gobolka minnesota ee governor tim walls inuu aada ugu sarrayn doono xagga dooda intaasi ay sida hadda soo baxaya warbixinada deg dega durba doodo hadda dhammaatay aynu arkayno in aad moodo inaysan ahayn arrintaasi arrin saxa aysan ahayn oo labada murashaxba ay ahaayeen laba murashaxoo mid waliba uu isku dayayey inuu ahdaaftiisa si toosa usoo bandhigo waayahay xaashi shaafi waa maqlaysaa faysal sida uu uga hadlay marka lama aqoonin caawa ka hor ama dad badan maaysan aqoon fikradaha labada murashax ee dooday marka maxaa kaaga soo baxay adiga siyaasad ahaan iyo qaabka ay isu difaaceen iyo aragtiyada ay soo bandhigeen
runtii adoo aada u mahadsan nuur iyo bahda v o a iyo walaalkii faysal dhammaantiinba runtii dooda caawa horta waxay ahayd doon dood aada macnaha runtii u habaysan hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda wuxuu ahaa dood aada runtii u sarreysan la odhan karaa at the same time waxay ahayd dood ay u kala sarreeyaan si aada u fog u kala fog yihiin labadaba markay noqoto xagga boolosiyada ama shuruucda iyo xagga markay noqoto arrimaha nolosha nolol bulsheedka mujtamaca maraykanka ah hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha hadday noqon lahayd xagga caafimaadka guriyeenta iyo weliba shaqa abuurka iyo arrimaha dibadda gebi ahaan marka waxay ila tahay dood waxay ayd hufan laakiin runtii waa waa waxaa dhibaatada haysta keliya ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga ah vanis dhibka haysta wuxuu ahaa dee siyaasadii saaxiibkiis uusan wax badan ka bedeli karin oo ahayd siyaasad aada u qaadaran oo xagga marka loo firsho dimuqraadiyadda iyo marka loo eego naceybka ay u qabaan isaga iyo tiimkiisaba dadka soo galootiga ah oo waddankana aada dareemayso inuu yahay waddan helitaankiisaba uu ahaa waddan soo galootiga ay heloodeen haddana ay ay rabaan inay boqolaal kunoo macnaha ama milyonis oo maraykan ah oo qaarkood iyagoo ilmo yara halka yimid ku ilmo dhalay kontumayeysana ku dhawaad deganaa aan haddana sharci lahayn maadaama ayagoo yaryar waalidiintood la yimideen in haddana uu yidhaahdo waddanka waa ka saaraya dheewan maalinka nala doorto ninka hadda u ah madaxweyne ku-xigeenkana sharcigii madaxweynaha ninka u sharax donald trump ah unbuu asagana ku taagnaa marka waxay ahayd dood oo ah naceeb iyo ku beesgaraysan iyo maxaan ku dhahaa iyo iyo jiritaanka mujtamaca waddanka sidii uu ahaa ee soo jireenka ahayd in hore loogu sii wado oo uu ku dooday wallas
faysal soo galootiga ayay labada dhinac isku weerareen sidee ayuu vans uga hadlay arrintan
run ahaantii waxaa xusid mudan inaynu qof walba miisaankiisa ku ixtiraamno anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ah ma aha shaksi lagu tilmaami kara nacayb waxaan ognahay haddaan taariikhdiisa dib u baadhno inuu gabadh hindiya qabo in caruurtiisa ay gabadh hindiya u dhashay magacyada caruurtiisu wataan ay qaar magac hindiya yihiin in uu yahay shaksi la macaamil badan lasoo yeeshay dad soo galootiya waxa laysku haystaa ama doodu ay ka taagan tahay maaha nacayb soo galooti iyo iyo iyo iyo jacayl loo qabo ee doodaha uu qaar soo bandhigayay runtii waxay ahaayeen doodo in la taaban karo waxaa ka mid a in mukhaadaraadka ama daroogada fantanilka ah ee sida xaddhaafka xadka uga soo gudbaysa taasi sidoo kale annagoo minnesota joogna ayay waxyeello waxay u geysatay carruurteennii marka in laga hadlo arrimahan xuduudahan iska furan ee ee dad dembiilayaal ah ama daroogadu ay kasoo gudbayso i think arrintaasi si fiican ayuu u taabtay in midda meesha ku jirta oo mar walba la taaban kara waxa weeye doodaha ay labada murashax isku isu soo bandhigayeen runtii anigu waxaan u arkaa siduu walaalkeen shaafi u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay hufnaan ay ka muuqatay laakiin marar badan ba waxaad dareemaysay guddoomiyaha gobolka minnesota oo kale marka la weydiinayay dhaqaalahoo kale waxaad moodaysay inuusan si saxa uga jawaabayn waayo dhaqaalaha maraykanka intii uu hayay cid kasta waxay isku raacsan tahay ama aan jeclaano ama yaanaan jeclaana madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump dadku waxay aaminsan yihiin dhaqaaluhu inuu markaa ka wanaagsanaawo xabadda ukuntaa ama dukaanka inay wax ka soo iibsadaan ay aada uga raqiisnayd wax walbana ay hadda aada u qaaliyoobeen ascaarti marka waxaad moodaysay in uusan arrimaha aan la difaaci karin uu difaacayay guddoomiyaha gobolka minnesota laakiin ay still doodiisu ay aada u hufnayd waayahay xaashi xakamaynta hubka ayay maaragtay ka hadleen oo tim wals waxa uu tusaale usoo qaatay in wiilkiisa oo toddobiyo toban jir ah uu usoo joogay toogasho ka dhacday xarun bulsho oo uu qof hubaysan maaragtay uu rasaas ku furay marka arinta hubka muxuu ka dhahay sideyse muhiim ugu tahay doorashadan labada dhinacba
runtii waad og tahay waana la soconaa sanadihii lasoo dhaafay ama tobanka sano lasoo dhaafay waxay ahayd waktigii isticmaalka hubka dadka sharciga u haysta ay u isticmaaleen inay ku laayaan muwaadiniintii maraykanka ahaa weliba iskuullada ardayday dhiganayeen ama ha noqoto iskuullada dugsiyada hoose dhexe ama ha noqoto dugsiyada sare arday badan oo kuwa hadda ugu dambeeya ahaa lagu laayay marka inta badan xisbiga jamhuuriga ayaa inta badan hortaagan in sharci shuruuc xakameynaya arrimaha hubka laga soo saaro inta badan waxaa hortaagan waa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynaha maanta ninka musharaxa iyo ku-xigeenkiisa maanta doodooda sida macnaha aad ka dhegaysanayseen cidda mar kasta aan ogolayn in la xakameeyo hubka oo weliba sida sharci darrada ku baxa ama gebi ahaanba hubka loo sameeyo shuruuc background check up qofka in lagu soo sameeyo qofka qaadanaya waxyaaba badan oo xanibi lahaa dilalkan joogtada ah yaa anfo yaa waayahan darra waxay tahay xisbiga gebi ahaanba aan u ogolayn oo gacmaha ka xirayo xisbiyada kale ama bulshada kale maraykanka ah laakiin ma ka duwan asaga ninkan musharaxa ah ama ku-xigeenka madaxweynaha u tartamaya kama duwana xisbi jamhuuriga fekerka ay ka qabaan hubka iyo xakameyntiisa wax ka duwan oo sharci ah ama bolicy uu aaminsan yahay ma jirto taasna waxay keenaysaa in dad badan ay kusii baaba'aan caruur badan iskuullada lagu laayo meesha walas ay taagan yihiin iyo xisbiga dimuqraadiga gebi ahaanba in la xakameeyo hubka xalka keliya ay ku jiraa ay tahay in la helo amni badan in ay ku timaado bulshada qaybaheeda kala duwan khaasatan iskuullada maalin kasta la baabi'inaya caruurtooda inay dhammaan lahayd haddii shuruucda ay u hoggaansamaan lahaayeen xisbiga dimuqraadiga markasta ay keenaan congresska waayahay waa mahadsanta waktiga oo igu yar wadi ayaan jeclahay in aan min hal su-aal idin weydiiyo oo isku mid ah faysal doodii xalay dhacday labada madaxweyne ku-xigeen ragga u sharaxan ay yeesheen sidee ayay u qaabeyn kartaa natiijada kasoo bixi doonta doorashada bisha soo socota
run ahaantii waxa haddaan fiirino anoo soo koobaya taariikhda dalkan maraykanka in waxa in badanaa saamaynta ugu weyn iskale waa murashaxa madaxweynaha inkastoo uu saamayn leeyahay madaxweyne ku-xigeenku laakiin mar walba doorashada cidda la dooranayo saamaynta ugu weyn waxaa iskale in in qofka murashaxa madaxweynaha ah laakiin tan caawa waxay tusaysaa in in labada shakhsi ee tartamayay iyo qaabka ay siyaasadooda usoo bandhigeen iyo iyo sidoo kale qof walba noloshiisa uu ka hadlay macnaha in wax badan waxaa lagu eedeeyaa in oo in xisbiga jamhuuriga ay dad aada u tujaaro lacag bada badan haystaa ay ay ay u tartamaan laakiin madaxweynihii haatan ku-xigeenka maanta jamhuuriga ka socday wuxuu caddeeyey noloshiisii uu ka hadlay oo la mida nolosha dadka caadiga ee dalkan maraykanka oo uu kusoo koray oo uu ka hadlayay mararka qaar gurigooda inaysan nalka inay daartaan ay ku adkayd uu rabana inuu wax ka bedelo in qof kastoo maraykanka ay u suurto gasho inuusan dhib ku noqon ama gurigiis inuu hiid yeesho ama dhibaata ay ka timaado in in xilliga qaboobaha hiidka loo shido marka waxaan aaminsanahay doodani in aysan sidii taariikhiyan aanay wax badan ka bedelaynin in doorashada guud laakiin ay labada murashax soo bandhigeen mid walba shakhsiyan inuu yahay mid qof lagu aamini karo jagadan haddii madaxweynuhu wax noqdo ma qaban karaa madaxweyne ma noqon karaa waaya isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan weydiiyo xaashi shaafi adiga oo soo koobaya xaashi runtii waa ku raacsana walaalkay faysal labada musharaxba waxay ahaayeen labo u qalma maxaan ku dhahaa haddii ay ay madaxweynaha musharaxii markaa la doorta uu madaxweyne noqdo rag u noqon dad u noqon kara madaxweyne ku-xigeenyaal waa midda guud oo markay noqoto xagga akhlaaqdooda ismaqalkooda tixgelintooda macnaha iyo iyo leadershipkooda laakiin midda aan ka hadlaynaa ma aha qof ahaantii iyo personality-ga waxaan ka hadlaynaa waa policy-ga ama shuruucda ay kale iyo iyo iyo maxaan ku dhahaa princibalkay u taagan yihiin labada musharax taasaa waxay keenaysaa inay dhaawac ku noqoto bulshaweynta maraykanka tusaale ahaan madaxweynaha maraykanka ninka u sharaxan maanta oo trump ah oo horena usoo noqday madaxweyne waad ogtihiin sanadkii labada kun iyo labaatankii waxay ahayd waktigii ugu daraa maraykan ay khatar ama riski ay gasho nolosha dadka maraykanka iyo jiritaankiisa markay noqoto xagga dimuqraadiyadda waa markii uu diiday doorashadii laga badshay uu inkiray balse waa markii ugu horreyso kabitaalka la weeraray oo dad ku dhinteen haddana cabsida ugu weynoo dadka maraykanka ay qabaan waa laba arrin waa middan ah in dimuqraadiyaddii ay dhaawac uu ku noqdo trump oo haddana haddii doorashadan laga guulaysto amau dhib kale ka yimaadaa isaga iyo kuwa badan oo xag jirka ah ee taageersan isaga marka dooda waa balasiga iyo sida habraacay iyo iyo say u liidgarayn lahaayeenase madaxweyneyaal iyo madaxweyne ku-xigeenyaal laakiin labada ninba runtii waxaan dhihi karaa laba qof oo dhisantay ahaayeen waxaa keliya kala hagaya labadooda waa shuruucda waddanka lagu hagayo iyo sida ninka hoggaanka u aho madaxweyneyaasha labada qof oo hoggaanada oo madaxweyneyaasha ah ee waddankan u liidgarayn doonaan dimuqraadiyaddiisana aan la dhaawici doonin taasoo midda shakiga badan keenaysa dadka maraykanka cabsi weyn bay ka qabaan aad u xoog badan weliba iska daa'imo garantiga cabsiga ay qabaan oo ah malyuumaad weliba khaasatan soomaali ahaan tobaneeyo kun oo soomaali ah oo sharci aan lahayn mardhow yimid toban sana ugu dambaysa qaarkood yimideen yaa waxay noqonaysaa dheewan hadduu trump guulaysto waddanka in laga saaro marka option nooma noqon karo trump sida noo muuqato doodaysa markaan fiirina caawala waa mahadsantahay kama duwanayn
xaashi shaafi aad baad u mahadsantahay waqtiga iga dhacay labadiinaba waa idiin mahad celiyey xaashi shaafi iyo faysal dari
aad baad u mahadsantahay walaalkay faysal waa mahadsantahay walaalkay aad baad u mahadsantihin labadiina